taan ku soo aragnayo dee ninkastaynu hore usoo ogaanay waliid ibnu bakri baa la yidhaahaa kitaabkaasna waa leeyahay alwijaasa fii tajwiis alijaasa la yidhaah kol magaciisii buu sheegay kol kitaabkiisii buu sheegay iminkana waa ka nisbadii ama magacii aabihii sheegay haddaba ninkaa kitaabkii wijaaso lahaana nasarahu qowlkan waa u nusreeyey oo uu xoogeeyey ah in wax lagu warin karo wa saaxibu shaamili kitaabka ashaamil la yidhaaho sheekhii lahaana dakarahu waa warintaas iclaam wax lagu warinayana waa sheegay jasman calaa sabiili ljasmi goyn dariiqeed oo isagoo goynaya oo taa jasminaya ayuu saaxibu shaamil sheegay saaxibu shaamilna kole waa imaam aada u macruufa oo imadii shaaficiye kaba mida qarnigii shaganaad raggiisiina ahaa oo adugu aad loogu yaqaano dee kitaabkiisana waa kitaab mashhuura marka la eego ahlucilmiga dhexdooda mashhuur kuba ahaa laakiin waxaa kaloo aada loogu yaqaanaa ibnu sabaaq ayaa la yidhaahaa oo ama abu nasrin kunyadiisa waa mashhuur ibnu sabaaqna waa iyadna aad buu uguba shuhroobay kollay magaciisa waxaa aada loogaga yaqaanaa dee ama nisbadiisaas ibnu sabaaqa halka nisbada arrintan ama se kunyadiisa magaciisa kolle cabdisayid baa la yidhaha waana nin abu isxaaqa shiiraaziya ay isku waqti ahaayeen sikaas ay isku waqti ahaayeen oo afartii boqol iyo hijrada ayay dhalashadiisu ahayd toddobiyo toddoba afar boqol iyo toddobiyo toddobaatankina waa dhinta waxaan filayaana kitaabka in hore ugu soo marnayba taasba oo waxaa bal markii ugu horreysay ee nidaamiye la dhisay oo abu isxaaq inta loogu yeedhay in aada u xalaal meerad badan buu ahaayo oo dee adugu darsigii iyadoo la sugaya maalintii koowaadba uu iman waayo waa maalintii oo dee la furayay meeshii qudaadii iyo cid kasta ciddii meeshan wax ka dhigan lahayd iyo ee loo dhisay iyo cid kastaaba ay joogta baqhdad ayuu hadhay inta la yidhi meeshaba dhulka qaarkii waxa weeyaan dee waaba nooca qasbi baa kuba jiray oo dadka meeshan lagaba dhisay oo xataa masaajidka kumuu tukan jirin isagoo meesha kaba sheekha oo ka bixi jira oo meel kale kusoo tukan jirin ayaa deeta isaga uu fadhiisto ayaama hayeyba markii dambe adugu dib adugu sheekhii loo qanciyey oo uu bilaabay casharadii haddaba waa shaamil ninkaale kitaabkaa shaamil isaguna waa gooyey oo uu jasmiyey waxa weeye in iclaamka mujaradka wax lagu warinayo bal zaada bacduhum barhkood way ziyaadiyeenoo dee imaam nawowi oo kale kitaabkiisa irshaad daahiriya ayuu u tiriyay bacdigood waxaana kolley shuraaxdiya kuba sugan inuu ninkan raamarhur musi la yidhaaho kitaabkii ugu horreeyey mustalax dee yar jaamicaha almuxadith alfaasilna dejiyey inuu qowlkiisa yahay haddaanu markaa isagu xaaki ahayn bal zaada bacduhum barhkood waxay ziyaadiyeen bian low manaca anta waa ti mukhafafa min athaqiila weeyaan oo asalku wuxuu ahaa wasankaa keenee biannahu biannahu shaniye low manacahu hadduu u diido ninkan wax ogeysiiyey wuu idhaahaa anigu axaadiidta ama kitaabkaa sidaasaan ku wariyaa hebel baan kaba wariyaa sanadkaasna waan ku wariyaa laakiin hayga warinin uu yidhaaho lam yamtanic inuu iclaamkaa wax kaga wariyaa ma reebtoomayso oo wax isaga ka reebtoon ma noqonayso dee kol hadduu u sheegay wixii laysu sheego sida kitaab laysu aqriyay oo kale ama axaadiid layskaba maqlay lagama noqon karo oo ruuxi waa maqlay oo maqalkii waa dhacay kamaa idaa qad samica kamaa laa yamtanicu si aanu u reebtoomahayn oo aanu uga reebtoomahayn waxa weeye idaa manacahu hadduu manciyo bimaa qad samica ay min ataxdiidi bimaa qad samicahu inuu ka waramo oo uu sheego oo uu cid kale sii gaadhsiiyo wixii uu maqlay waxay leeyihin masaladu waxay la nadeer tahay haddii saynu hore usoo marray sheekh axaadiid aad ka maqasho caadi baad uga maqashayba ama waabad ku dul aqriday liamrin baabuu markii dambe yidhi aniga hayga warin haddii khalal dee uu ogaaday oo riwaayadii ku sugan ay tahay waa la raacayaa laakiin hadday dee ama ninkan uu diidan yahay ama waxyaale ay tu leeyihin wixii aan kuu sheegayba waan ka laabmay oo kale wax laysu sheegay lagama laabmi karo oo dee taxdiidka taa ugama joogsan jirin xadiidkii waa iska wadanaya kol haddaan cillo ama riibo meeshii taalla aanu jirin haddaba tadna waa saas oo kale oo hadduu yidhaaho intuu ogeysiiyey haddana hayga warin waa arrintii aad uga sii fogba in kol hadduu ogeysiiyey saa aanu wixii uu ka maqlayba hadduu ka noqdo aanu uga joogsanayn inuu isagu iska aqriyo ama dadkii usii gudbiyo ayuu tana riwaayadeedii iskaba wadanaya taas bay idhaaheen warudda laakiin qowlkan dambe ee xagga mancinta bal kaa hore iska daayo qowlkaasi waa xoog badan yahaye laakiin kan marka la eego hadduu ka manciyo ama aanu u idmin oonu u fasixin dee waxa weeyaan inaanu kagaba warinahayn ba haddaan siraacino labada suuro waa la radiyeyoo waxaa lagu radiyey kaistircaa'i man yuxamalu kamaa fii mas'alati istircaa'i man yuxamalu waa sida dee kuba sugan masaladii ahayd iskastircaa'i ama kamaa fii ama kamaa fii istircaa'i ilaalin dalab ama xifdi dee dalab iyo weydiisi in la ilaaliyo la xifdiyo la weydiiso ruuxii shaahidka aman shaksi yuxamilu uu xambaarsiinayo shahaadadiisa oo shahaadadiisa sii taxamulaya ama yuxamalu la xambaarsiinayo kaas weydiisigiisii uu xifdi iyo ilaalin ama inuu markhaati ka ahaado shahaadadiisaa weydiisanayay oo kale say masalo taas baa lagu radiyey waxay tani tahay masaladu kollay adiyo goor riwaayada iyo shahaadada iyo waa umuurana way ku kulmaan umuurana way ku kala tegsan yihiin marka masaa'il xagga riwaayada kolkol masaa'il xaggii shahaadada ay uga qiyaas qaataan walow suurooyin badan ay ku kala duwayn ay jirto oo waxa ay leeyahay imaka halkan ujeeddadu ay tahay bal haddii ay dhacdo ruux inuu shaahid wax ka ahaa ruux baa wax shaahid kaba ahaa marka hadduu ruux kale shahaadadiisa isagoo majlis xukmi jooga qaadigoo hortiisii jooga oo markhaatigaa gudanaya uu maqlo oo kale oo dee majliskii xukumka kollay sababtii shahaadadaa taal halkaa hadduu kuba maqlo iyada taas waaba in shaahid waa noqonayo waxaa hebel baa markhaati ka ah isagu markhaati waa kaba noqonaya laakiin haddii aanay dee meeshan uu kaba maqlay shahaadadiisa majlisulxukmi ahayn oo isagoo ogeysi yidhaha waxaasaan shaahid kaba ahay ama uu maqlay isagoo sheegayo kaba warramaya aanay meeshana jirin idan uu fasaxay inuu shahaadadiisa shaahid ka noqdo ama weydiisi uu weydiistay inuu shaahid ka noqda aanay jirina maqalkaa uu maqlay isagoo shahaadadii sheegaya un ay tahay shaahidkaa labaad ama ashahaada cala shahaada idan la-aan shaahid kuma noqonahayn marka kol haddii dee taasba masaladaas oo kale ayay tanna u nadiirto ninkii hadduu ogeysiiyo yidhaha kutubtaas ama kitaabkaasaan wariyaan hebel kaba wariyay aanu raacin waan kuu idmay aanu raacin oo waan kuu fasaxay iga wari aanu raacin waxay la mid noqonaysaa iyadoo ninkani shaahidkan dee shahaadadiisii meel aan majlisul xukmi ahayn majliskii xukumka ahayn uu kaba maqlay ayuunbay u nadiir tahayoo aanu una fasixin inuu waxa uu shaahidka ka yeesnaa inuu shaahidkay uu markaa markhaati ka noqdo waa shahaada cala shahaada markaa suuradaasba markhaatigaa dambe ee ninkan shaahidka ahaa shahaadadiisii markhaati kamuu noqonayn haddaan idan jirin kol haddii halku kuba maqlay majlisulxukmi aanay ahayn tanna tii oo kale u nadirto sida taasba loo celinaya tanna loo celinayaayo markaa iclaamka mujaradka ah ama haddii xataa mancinitaal dawaabay kaba sii daran tahay ruuxii wax lagagama warin karo ee waa in idan la helo ama ijaaza ay meeshii jirtay laba socoto bal intaas buu imaka intani ay tahay sheekh wuxuu uhi laakin laakina idaa saxa hadduu saxiix noqdo waxaan lays ogeysiiyey oo waxaanu ninku axaadiidan uu leeyahy waan wariyey sanadkiisiina uu sheegay ninkan kale ee isaga loo sheegaye la ogeysiinayey ee wax ku sugan agtiisa oo saxiixay kuba noqotay calayhi korkiisa waxaa ku ahaanaya alcamalu camalfalkii la camalfalayay oo taa waa lagu camalfalaya oo maxay tahay riwaayadii camalkii way kala duwan yihin mihaal ahaan bal imanka kutubtan aan hayno ee kitaabkii adigu riwaaye sanadaad u leedahay waa adigan waa la arkaas ama cid usii ijaasee ama cidbaha kaa maqasho sanadkaagii ha qaaatee can fulan can fulan waad odhanaysaa laakiin kitaabkii haddaan riwaayo u lahayn waad daalacan waad aqrisan wax waad ka naqlin wixii ku sugnaa haddii uu dee sugan yahay waad ku camalfalayo axaadiisan aada u badan ee wax riwaayona ulahaynba markaan ogaano inay saxiix tahay ama xasantay xujo u suubato dee waan ku camalfalaynaa camalfalkeedu waa ina ina laazimaya laakiin dee inaad tidhaaho xadathanii fulan can fulan can fulan can fulan ood sidaa sidaa tidhaha ama aada riwaayo ahaan adigu aad sidaa dee u taxamulaysaa taasi ma jirto oo waayo wixii riwaayo uma lihid marka tanna waa taas oo kaleo haddii iclaamkii wixii lagu ogeysiiyey in idanla socon bal haddaan qowlka mancinta ku soconno uu markii horeba ka cabiro wadalmukhtaar uu kaba cabiro aan ku soconno dee inaad sheegto hebel baa taay ogeysiiyey iyo waxyaalaha tidhaa mooyaane inaad ama xadathanii ama akhbaranii ama can fulan tidhaahdooda markaas saas aad adigu riwaayo ahaan ugu warisid malihid laakiin kol hadduu wuxuu sugan yahood ogaatay inuu saxiix yahay sadee imakaba cilmiga intiisii badnayd oo riwaayo umali waana kan ina laazimaya markaan ogaano sixadiisaan ku camal falayne waa lagu camal falaya camalkuwa halkii ee tani waa xaggii riwaayada iyo dee sanad markaa iyo markaa aad wixii sanad ahaan ku taxamulaysa taasunba wey alaqbada ku laabnaya wa hal liman miyuu u sugnaaday aclamahu ogeysiiya asheikhu sheikhu bimaa yarwiihi wuxuu warinayo an yarwiyahu inuu isaga kaba wariyo oo uu yidhaaho dee sheekhan can fulan can fulan uu yidhaho ama xadathanii fulan uu yidhaho fajazama wuu gooyayoo ama bimancihi mancinta nooca in wax lagu wariyo wey maha iclaamkuba ma jiro ee waa warin isaga wax lagu wariyo waa an yarwiyahudan adduusiyo imaamkaa meesha loo nisbeeyaa jasmiyey bal waxaanay leeyihin waa abu xaamid iduusi waa ghazaaliya wadaa qowlkan ah mancinta ayaa almukhtaaru kala doortay oo sida raajixee mukhtaarkii waxa weeye inaan wax lagu warinahayn walow qaadiciyaad iyo halkan rag ay taa diidan yihiin ay radeeyaan qowlkanba waciddatun tiro iyo cadad ahlu cilmigiiyo a'imadii kaba midi saka bni jurayjin waaba ina jurayje oo ibnu jurayjna raggaasuu kaba mid yahay waxaa lasoo naqliyey hishaam ibnu curwe inuu yimi u yihi saxiifadaa walba hebel kaa qaatay ma xadiidkaagiiba haa markuu yidhi intaasun hadda iga wariya xama o dhan ayuu markii dambe isaguna xadathanii ibnu ayuu dee hishaamun lahaa oo sii kagaba wariyey waa intaa su-aashaa weydiiyey ayuu wax kaga wariyey sade haddaba cadad ahlu cilmigii kamida sidaa ibnu jurayj oo kale ibnu jurayjna dee waxaan filaya in hore u soo marro halkii dee asaaniiddaba waa koo soo marray markaa asax al asaaniid iyo waxyaalo kale dikrigiisu waa ku yimaadaa waa nin aada u macruuf ahaayo atbaacu taabiciintii kamid oo lafdigan dee magacana markaan aragno jurayj magac carbeed ma aha waa magaca reer ruum uun magaciisa cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj baa la idhaha jurayjku waa woogi waana aimadii dee reer maka waqtigiisa ama culimadii islaamkaba waqtigiisii raggoodii waaweynaa unbu kaa midiye saa ina jurayj oo kale saaruu waxay ku tegeen ilal jawaasi banaani uu bannaan yahay iclaam in wax lagu wariya wabnu bakrin ninkaa saaxibulwijaazana ina bakrina nasarahu qowlkan waa u hiiriyey oo u nusreeyo wuxuu isna ku tegayaa isagoo xoogeynaya inay ijaazo iclaam wax lagu wariyaa ay bannaan tahay bal shaakir oo kaleya wuxuu leeyaba isagaa ijaazadii kaleayda waan ku ijaazeeyey iclaamkan nooc yar munaawalaa kuba sugan buu leeyahayoo kanaa kaba sii horsareeyuu lahaayeen wa saaxibu shaamili shaamil kitaabka la yidhaha sheekhii lahaana dakarahu noocan waa sheegay ama in wax lagu warinayo weeye jazman calaa sabiili ljazmi isagoo goynayo isaguna waa gooyeyba taas weeye bal zaada bacdun barhkood waa ziyaadiyeenoo waxay kuba halkan kuba sii siyaadeen maaha waxbaa lagu warin karaa uun hadduu ogeysiintaasi bian low manaca biannahu low manacahu hadduu manciyo oo uu ka manciyo isagoo ogeysiiyey inuu wax ka warin u yidhaho waa kaas hebel baan ka wariyaa laakiin hayga warin uu yidhaaho lam yamtanic inuu ka wariyaa taas ma reebtoomayso oo mumtanic ma noqonayso kamaa idaa qad samica kamaa laa yamtanicu si aanu u reebtoomahaynoo mancintani aan ama dee in wax lagu wariyo mancintani aanay u horjoogsanayn idaa qad samica idaa manacahu wey hadduu manciyo bimaa min ataxdiidi bimaa qad samicahu wuxuu isaga ka maqlay inuu ka sheegu kaba wariyo hadduu yidhaha aniga hayga warin kumaan fasixin uu yidhaha isagoo ka maqlay si taasba aanay dee hadalkiisaasi kol haddaan cilla iyo riiba jirin ama khalal jirin aanun wixii uu sheegay kuma soo noqon karo laguma noqon kari aanay taasi mumtanic mid ka reebtoon oo inuu wax ku wariyo loo diidayo aanay u noqonayn ayay tana laba midta yidhaaheenba wey warudda laakiin waa la radiyey kollay radintuna waaba masaladana xagga iclaamka keliya in wax lagu wariyo kasircaayi man yuxamalu kamaa fi masalati istircaayi ama man yuxamalu iyo yuxamilu labadaba way ku dabdiyeen halkan waa istircaa'i man shaksi waa ilaalin iyo xifdi weydiisigii uu xifdi iyo ilaalin weydiisanayay shaahidku yuxamilu yuxamiluhu uu xambaarsiinayo shahaadadiisa ama yuxamalu shahaadadan la xambaarsiinayo taa masaladeedii oo kale oo masaladaasi waxay ahayd un sidaan marka horeba soo suuraynay haddii idan jiro uu yidhaaho waxaa shaahid baan ka markhaati ka noqo markhaati buu kaga noqonayay haddii laakiin majliskii xukmiga isagoo shahaadadii ku gudanaya uu noqdona iyadana taas dee majlis xukum haddii la joogo u arko isagoo markhaatigii furaya ee wax markaa cili iyona wax looga joogsadaana markaa ma jirto waaba kan furaye iyadana markhaati waa ka noqonaya laakiin haddii uu ogeysiiyo unu yidhaha anigu arrintaa shaahid baan kahay ama uu maqlo isagoo meel kale ka sheegayo una majliskii xukmka ahayn kol haddaan cidan iyo dalabkani jirin shaahid ma noqon jirin oo shahaadada kuma dee shaahid kama noqon jirin bal markaa tanna waa taasoo kale oo kale haddii iclaamkani waxaa dhici karta khalal iyo waxyaalo aan haddana aanu ruuxii ugu fasaxaynba inuu jiro saa daraaddeed mancinta waa qowlkii hore mukhtaarka unbuu dee ku yar xoogeynaya ama radintii qowlka dambe kaa muqaabilkiisaa la radeeyey walow kuwaas dee qaadiciyaad iyo halkan iyagu ay leeyihin qolooyinkii toore ku tegaya farqi baa u dhexeeya oo iyada tan masalada ashahaada marka ashahaada cala shahaada oo kale idan la-aan iyada kolleyba may noqon jirin oo iyada tanya laakiin waa tan iyadoo u sheekhi aad kaba maqashay xadiidkii isagoon ama aad ku dul aqriyaysoon marna ku odhan xataa lafti ahaan aan u qiranoo waa xadiidkayga aan odhan kol hadduu dhagaysanayo taa laga dhigi jiray si wuxuu sheekhu kuuba warramay oo kale xadiidkii lagama noqon jirin oo dee taa in la raaciyo oo looga qiyaas qaato ayaa ka dhow bay leeyihiin iyadoo masaladii shahaadada ee suurooyin badan riwaayada kaga duunayd looga marqiyaas qaato laakiin idaa saxa bal wixii lays ogeysiiyey hadduu dal sugnaado uu ruuxan agtiisa yaanu riwaayaba u yeelan oo agtiisa ku sugnaado calayhi lcamalu iyada markaa xagga marka la eego camalfal lagu camalfalo wixii ayaa korkii ahaan ama dee waxay noqonaysaa uno in lagu camalfalaa waajib noqonayso yajibu calayhi dee alcamalu bihi weeye yaanu werininbe oo riwaayo ahaan aanu uba qaadaninbe laakiin inku camal falaa waajib bay noqon ama waxa dee laazima asaabicu alwasiyatu bilkitaab waa kii toddobaad haatan anwaacdi way noo dhammaanaysaa noocii toddobaad waa dardaa ee anwaacdii taxamulka kaba midi waa dardaarankii laysu dardaarmayey kitaab kitaab dee dhanba weeye sida bukhaari oo kaleoo nuskhadiisii ay ahayd ama jusi ajsaadii xadiistii kamimid a ama wax kale ayuu isu u dardaarmay ruux kale taasba weyn oo waxaay suuradu tahay sia uu isaguba inoo suurayn doono shaksi baa dee markaa uu arkay inuu dhimanayo ayuu kutubtiisii uu riwaayada u lahay ee asaaniiddiisu kuba sugnayd ayuu axad kale oo ahlucilmigii ka mida u dardaarmay oo uu yidhi hebel hala siiyo kutubtaydaas intaas mooyaane wax kaloo idana oo raacsan oo ah iga wariye iyo iga wariyo dee taasi ma jirto ee kutubtiibuu u dardaarmay ama se isagoo dee safarba u baxayo waddankii kaba tegaya kutubna ay meeshii kaga hadhayso ayuu shaksi kale oo ahlucilmigii ama dalabadii cilmiga kaba mid oo kitaabkiisii u dardaarmuu yidhi kitaabkaas bal hebel ha loo geeyo ama hebel ha hayo taas buu yidhi kitaabkiina waa kitaab uu ninkani warinayey sanadkiisi ku yaallo oo sanadkiisiiba ku sugan oo riwaayo u lahaa bal markaa taas bay tahay maxaa xukum yahay ruuxaa wax loo dardaarmay ee dee kutubtaa qoran ee sanadkiina ruuxii lahaana garanaya arkay ee helay miyuu dardaarankaa wax kaga warin karaa ruuxii mise kagama warin karo masaladu waa taas suuradeed culimadna way kaba dhici jirtay taas oo inay dee waxyaalo saasay isu dardaarmaan marka wuxuu yihi wa bacduhum culimada bacdigood ajaaza wuxuu baneeyey lilmuusaa lahu kii loo dardaarmayey biljus-i jus-i loo dardaarmayay jusku qeyd maaha jus hadduu yahay ama kitaab ka run yahay jusku waa ajsaadii xadiidkiga ahayd inta badanna dee imaka ajsaada kutubtan kale caadigaa ajsaadu aad iyo aad bay uga badnayd oo kumayaal iyo kumayaal ajsaa kala duwana ayay culimadu alifeenba qaalibanna jusku labaataneeyo waraaqood buu ahaa inta ay juska iyagu kaba cabirayeen inta dee mujalladkan iyo injuscol kol kaba cabirno ma ahayn oo ajsaadan xadiidka ama cilmiga markay leeyihin jusbu xadiidka caynkaasa kaba alifay ama jusbu waxaa hebel kaba qoray oo kale inta badan juskoodu ilaa labaatan waraaqood ayuu ahaa haddaba jus hadduu uba dardaarmo ama dee waxaan jusba ahayn oo sida kitaabba uba dardaarmo ama kii loo dardaarmay weeye ajaaza lilmuusa lahu biljusi loo dardaarmay min raawin raawi xaggiina looga dardaarmay waa wasiyadu ciddii ay kaba soo fulayso wasiyadaasi ay tahay wasiyatan naashi'atan min raawin raawigaasoo bal yarwihii warinayay juskaasoo isagu riwaayo u lahay hadduu isaguba iska haystay un oo uu milkiyey uun oon wax riwaayo u lahayn taasi iyada hadalkeed ma taagno oo dee waxba kuma warin karo isaguba riwaayo uma laha ee waa jisi raawigaasi warinayay uu u dardaarmay kaasoo raawigaasoo qadaa gutay ajala waajashiisii oo dawaa cinda mowtii buu dardaarmay aw lisafarin aw tawajaha amase u ka jihaysanayay lisafarin safar u kacayay safarkaasoo araadahu uu doonay haddaba ninka caynkaasa inuu wax ku wariyo iyada bal markaa bacdigoodu way baneeyeen oo adigu masale dhacday kolley qarnigii labaadun madaxiisii bay ahayd ama qarnigii labaad madaxiisii oo imaamkii shairka abu qilaabo la odhanayay cabdillahi bnu zayd ee taabiciintii ka mid ahaa caalimana uu ahaa ee axaadiis badan ayaa ciraaq buu kaba baxay isagoo shaam tegay sababta u baxayna waxayd qaadinima loogu yeedho isagoo ka baxsanaya oo dee in lagu qasbo ama taas ayuu ka diidaya ayuu iska tegoo shaam buu qurbo ka doortay markaa beledkiisii oo shaam buu joogay adugu isagoo halkii jooga ayaa ajashiisii ay u timi oo kutubtiisii ayaa wuxuu u dardaarmay oo uu yidhi kutubtiisii ayuub hadduu nool yahay ayuubu sakhtiyaani ha loo dhiibo ha la siiyo haddaanu hadduu dhintayna ha la gubo taas buu dardaarankiisa anaa kutubtayda ayuub ha loo geeyo hadduu nool yahay haddii aanu noolayna ha la gubo ayuub baa kutubtii ay u timi oo loo keenay maxamed ibnu siriin buu weydiiyuu yihi maxaan yeelaa oon kaba yeelaa dee waa abuqilaaba u dardaarmay in maxaan ka yeelaa kutubtiisii buu u dardaarmaya faxaditha biha canhu dee sanadkiisna waa ku yaal waana nin taabici axaadiis badan lahaayoo dee saxaabadiibaa soo gaadhay walow axaadiis badan oo mursalana uu wariyo irsaal badan yahay sheekhu fa axaditha biha canhu markaa ibnu siriin wuxuu yidhi ha kaga wari oo waa tan uu sheegayo walow ibnu siriin markii dambe uu kaba joogsadayoo beri dambe uu ku yidhi laa amuruka walaa anhaaka anugu kuma amrayo kumana diidayo waa mar dambe ee laakiin markaa hore waa u idmo bal waa taas oo in bal masalada uu sheegayo iyo dee qolooyinkii bal taa fasaxay taaba weeye sheekhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala warudda waa la celiyey tan qowlkan oo dee dardaarankan dee dardaaranku riwaayo un ruuxa waxa weeyaan dee inay dardaaranka u dardaarmaya kutubta aynu si kale ugu intifaacayn waxyaalo kalaba iskaba imanayse taasun qeyd kuma ahayn oo dee jaanibkaasun jaanibka mutacayinkaa ma ahayne waa la radiyey maa lam yurid haddaanu u jeedin kan dee wax ku warinaya alwijaadata wijaadada inoo dambayso haddaanu dee inay waa khadkii fulaanuu garanayo waa kutubtiisii aanu xagga marka la eega riwaayo aanu wijaado ka dhigayn oonu lahayn wajadtu bikhadi fulaan iyo taa aanu ahayn inuu wax kala yidhaaho oo waxaan wijaado ahayn iyo si aan wijaado ahayn kaga wariyo waa macan fulan ama xadatanaa fulan ama akhbaranaa fulan uu yidhaaho taasi iyadu aad bay u fog tahay oo waxaabay dee iyagu kuba tiriyeen haddii taa la baneeyay zallo caalim inay tahay ama wax la awilaya ay tahay walow qaadiciyaad iyo ay halkan ku cileeyaan dhiibiddan uu kutubtii u dhiibayo ama u dardaarmayo waxay dimnisanaysaa nooc idan kale hadduu kutubtiisii dee ina kutubtana intifaaceedu wuxuu ahaa bal ciddii kale si kale ugu intifaacaysa mooye ahlu cilmiga intifaacoodu wuxuu ahaa inay ka faa'iidaystaan oy cidna ugaba faa'iideeyaane bal haddaba nooc cidan baa kuba suganoo cardi iyo munaawaladii bay shabahaysaay oo kale walow dee aanay ahayn way shabahaysaay oo saa daraaddeed baaba dee uu wax ugu warin karaa laakiin intoodii badnayd waa kuwan diidaya taasna xataa ay kaba cabireen sida dee ibnu salaax iyo nawow iyoodi inay zallo caalim de waa hadalka ibnu salaaxe zallo caalim tahay oo ama lagu awilayo tan dambe oo ah inuu wijaado u jeedo calaa sabiili lwijaada qismigii iclaamka oo kale iyo qismigii munaawalada farqi weyn baa udhexeeya oo loogama qiyaas qaadan kara ama laguma shabahi karay leeyihin bal masaladu taa weyn wa bacduhum haddaba bacdigood ajaaza waa baneeyey lilmuusaa lahu kii loo dardaarmayey biljus-i jus loo dardaarmay ama wax ka weyn badse kitaab iyo waxyaalo loo dardaarmay min raawin raawi xaggii looga dardaarmay raawigaasoo yarwihii juskan warinayo riwaayo ulahayn haddaanu isba riwaayo ulahayn meeshii hadalkaasna isna ma imanayo raawi isagu juskan ama kitaabkan ama axaadiistan warinayay ayaa isaga xaggiisa dardaarankani uuga sugnaaday raawigaasoo qadaa dhammaystay ajalaho ajashiisii oo dee waa cinda mowtihi buu dardaarmay aw amase lisafarin tawajaha u jihaysanayay lisafarin safar buu u baxayaa safarkaasoo araadahu uu doonayay buu u baxayaa kutubtiina waa ka tegayaa shaksi buu u dardaarmay haddaba kacaynkaasee loo dardaarmay ee ninkaa isagu riwaayada waxaan u lahaa uu dardaarmay waxay u baneeyeen inay wax ku wariyaan oo de waxa weeyaan inay wax wariyaan oo axaadiistaa wariyo ama kitaabkaa wariyo sheekhi kaba wariyo ayay u baneeyeen wixii laysu baneeye taa weeye waridda laakiin qowlkan waa la radiyey maa lam yurid haddaan ninka tan banaynaya aan u jeedin alwijaada wijaadaduna waatay noo dambaysa athaaminu alwijaadatu noocii sideedaad waa wijaadadii isagaa inoo sharxi doona waxay wijaada tahay oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala uma min aqsaami taxamuli waxaa ka mid ah ma yali dalika waxa kuwaa hore soo raacaya oo noocii ugu dambeeyeyna ah alwijaadatu wijaado waxa lagu magacaabo wa tilka tan waa lafdiga dee alwijaadaba masdaru wajadtuhu ficilkaa wajadtu masdarkeedii weeye muwalladan xaalu yahay mid aan carab laga maqlin oon masmuuc ahayne dee la ikhtiraacday oo dadkaa dambeen iyagu dadkii dee carab luqadeeda lagaba warin jiray aan ahayn ee dambeeye ay iyagu samaysteen ay ikhtiraacdeen liyatara si uu muuqdo tagaayuru lmacnaa macnaha ficilka wajada leeyahay macnahaas ee kala duwan taqaayurkiisa iyo dee tamaayuskiisi uu muuqdo uu kala soocmo tacriifku inoo dambeeya waxaa adigu ay tahay intan ujeedadu ficilkan wajada ayaa wuxuu leeyahay dee macaani kala duwan macaanida kala duwanna maadigii iyo mudaaricii iyo wixii waa isla mid ee waxa lagu kala soocaa lagu kala markaa ay ku kala muuqdaan waa masaadirta uu ficilku leeyahay walow dee masaadirta kolkol ay iyada nafteedu isdhexgalayso oo intooda badan waxyaalo kala duwan haddana loo isticmaalay bal meel keliya uun mooye oo bal matalan hadduu ruuxu daallo iyada ka maqnayd iyo baadidiisii uu helo ficilkii markaa la isticmaalayo waxaa la odhanayaa wajada daallatahu wijdaanan oo ijdaananna waa suurtagal oo wowdii hamse loo bedelo taas weeye waa wijdaan hadduu wax kaloo dee uu doonayey oon dadaallo ahayn uu helana wajada madluubahu wujuudan bay noqon haddii bal cadho ay too ficil laazima iyo wajada waa cadhoodayba ay tahayna taas maxaa la odhan wajada yajidu mawjidatan oo masdarkiisu mawjiduu noqonaya haddii ay qaninimadii oo kale tahay wajada fulanunba oo macnaa saara daajida iyada taas maxaa la odhanayaa wujdan oo isagii waa qaninimadii haddii ay jacaylkaoo kale ay tahayna oo iyadna jacayl buu ficilkani noqdaa wajada yajiduna weeye masdarkiisu muxuu noqonayaa wajdan ayuu noqon marka taa jacaylku iyadu wajdan mooye wax kale kuma timaado kuwa kale hadday doonaan waa isdhex galaanoo waaba isbedbedelaane bal taas oo kale ee adigu welibana intaasun kuma koobne macaani kaleu leeya oo masaadirtiisa inu lagu kala duwo oo xusnigoo kale ayaaba iyaduna timaado laakiin sidan jacaylka u timaada wajdan oo kale xusniga u timaada taas carabma lagaba maqlay haddaba dadkii dambe ama qolooyinka muwaladiinta ay kala cabireen dee iyagu aan riwaayo luqo carbeed aan laga warinayno laga qaadanahaynba ayaa maxay dee iyaduna si iyagoo taa ka faa'iidaysanaya ayaa ruuxu wixii uu helay ee cilmi ahaa ee uu qoraalun ku helay isagoon samaacu lahayn ne hadduu samaac iyo waxyaale u leeyahy kitaabadii maaha waa nin buu kitaabkii helay wax uu leeyahy ma jirto samaac ma jirto ijaaza ma jirto munaawala ma jirto ayay waxay markaa ka dhigeen oy iyagu masderkani markii oo wax mar dambe yimi wijaada yidhahdeen horta wijaadadu taas weeyo taas buu ugaba wadaa masdaru wajadtuhu muwalladan taas ayuu uga wadaayo macnaa macaanida kala duwan ee carab ba ay ficilkan macaanidiisa ku kala soocsocday masaadirta ay ku kala soocsocday bay kasii farciyeen markaasaa wixii cilmiga la helay waa sheekh hore ayaaba kitaabkiisii heshay waana fartiisii oo dee khadkiisiiba weeye khadkaa hore aynu soo marray wuxuu ahaa adigu kuu soo qoray oo tan noociiban iyobaa la socotay maha wax adiga lagu soo qorayna waa waxaad heshay uun nin khadkii unbaaba isku taagtay sida dee nusqo dad badan oo culimadii kamid ah kutubtoodii ay fartoodii ku qorayn ilaa maanta lan lahayaa dee makhsuudaadkii oo kale waad heshay taas ama dee nin waktigaagiia ayaad khadkiis yeesheen laakiin wax kaloo in ama baab riwaayo idinka dhexeeyaa maba jirto taas bay wijaado yidhaaheen horta taas wey tani markaa intani waa in luqa un laakiin tacriifkiina waa ka inoo sheegayo dee waana taasuuraynayba wadaaka kaasna waxa weeye an tajida inaad heshid bikhadi man shaksi khadkii caasarta aada la waqsabantantay ee aadsa soo gaadheen taas aw qabla cuhid aw cuhida amase la ogaa inuu dee cuhida wujuuduhu wey wujuudkiisa iyo jiritaankiisa la ogaa qablu qabla casrig adiga ama qabla man caasarta weeye ciddan aada la zamantantay dee hortiiba nin jiray oo adigua nin kaa horeeyey aada heshid khadkii aada kula heshid maa lam yuxadidka waxaanu kuuba warramin bi isagoo isaga inaad kaa maqlin riwaayo kalena aanad u lahaynba walam yujiz aanu kuuna ijaazayn taas baa wijaado haddaba la idhaaha ada waxa weeyaan waa dee nin riwaayo leh isagu hadda egma haddaan waxaan riwaayada kutubta riwaayo uu leeyahay oo waxaa kuba sugan un isagu dee kitaab uu leeyahy ad aragti uu leeyahy xadathana fulan can fulan can fulan can fulan riwaayadkiisii baad haysaa laakiin adiga waraaqda aada aragtay mooyaane wax riwaaye ah oo ninkan ama samaaca ama ijaazaa ama munaawal adigu waxaad xaggiisa aad idinka dhexeeyo o idin dhex maray maba jirto waa aragtidaa aada aragteed heshay uun kitaabadiisii iyo khadkiisii isagoo sanadkiisiina taxaya taas baa wijaado lagu magacaaba bal markaa hadday wijaadadu ee taasi tahay wixii intuu kuu sugnaade sanad ahaan aada doonaysa inaad ku camal fasho ama aad doonaysa inaad wax ka naqliso kolley kitaabka bilowgiisana waan kuba soo aragnay kutubta muctamadka marka wax laga naqlinayo waxyaalaha loo baahan yahay camalfalkiina waa sida imikaba halkan iclaamkii aan kaga soo baxnay de kol hadduu wixii sugan yahay wax cilla aanu lahayn waa xujo ku laasimaysa ayay noqon ee tan la wadaa waxa weeye bal wixii saas ahaa ee sheekhina sanadkiisina waa adigan haya si uu warin jiray waad haysaaye haddaad doontay inaad wariso waad warinaysaa maanta maxay dee ma kuu banaantay inaad sheekii kaba warisaa se bal maxaad odhanaysaa cibaaradaad isticmaalaysaa intaa weye marka wuxu uhi sheekhu faqul waxaa tidhaahaa wajadtu waxaan helay bikhadi ha odhan xadathanii fulan ama can fulan ha odhan taas ha odhane barhkood ha isticmaalena waa tadliis xun eh e laakiin waxaad tidhahaa wajadtu waxaan helay bikhadihi hebel khadkiisii waxaan kaba helay weliba wax talis iska ilaaliya inaad tidhaha wajadtu bikhadihi in lam tasiq haddaanad ku kalsoonayn bilkhadi taasi waa markaad khadkan hubto ee inuu khadkiisii aad garanayso ama cidin kuu caddaysay ee haddii kalsoonina xaggaa aanay jirin iska ilaaliya weliba suuradaasna inaad tidhaha wajadtu bikhadihi inay khadkiisii maba hubtide oo qul waxaad tidhaahaa eeg markaa waa suuradan dambe wajadtu waxaan helay canhu can fulan hebel xaggii waxaan dee aan ka helay isagii waadwaad ka yar bedeshay cibaaradii oo khadkiisii maad odhan aw amase udkur sheeg oo awidkur dee kolley marka masakanka aqrayna kolley waxaad moodaa hamzadii inay tahay in dee la taxqiijiyo hamsatu qadciba laga dhiga laakiin calaamada yari maba jirtay waa aliftii hamsatu wasriga ahaydun weeye oo awidkur baad odhan haddii awidkur la idhana nusqooyinka kitaabka barhkooda way ku dabdisan tahay oo anuu labaduba waxa weeyaan un waa iltiqaa saakininka xarakadii dee bal matalan laga baxayay un weeye haddii awi la idhaha awidkur la idhaha iyo awidkur haddii la idhaha damoolo dee kasrada ay ka yar horeyso ay ka saalan tahay oo damadu siqal ay leedhahay laakiin nusqooyinka qaarkeed ee kitaabkee mutka ah labada xarakaba way taalay in awidkur la idhaha awidkur la idhaha wowda la damiyo amase waxaad tidha sheegtaaba oo tidha qiila inahu bikadi fulan oo wajadtu fi kitaabi qiila anahu khadu fulan bala yihi inahu khadu fulan aw amase maxaa tidhaha danantu wajadtu fi kitaabin danantu ama bikad anahu khadu fulan aan u malaynaya hebel khadkiisii inuu yahay ama la yihi in waa khadkii fulan amase hebel xaggiisa waxaan ka helay umuuraha caynkaasa ee dee aan jazmini ku sugnayn isticmaaloo ha odhanin wajadtu bikadi haddaan ku kalsoonayn bal taas bu weeye in iyadaa xukunkii iyo casharka dambuu inoogu iman doona ma munqadicba ma mutasilba hadday barhkood xadasa iyo waxyaala isticmaaleenna waan arki doonaa insha allah oo masaa'il ka yardu ahna sii siyaadsan baan arki doonaaye laakiin intan adyaadani waxay inoo tahay uun wijaadada tacriifkeedna waa inoogu sugan yahay lafdigan alwijaadana asalkiisu siduu yahay inaanu dee lafdi carab laga maqlay aanu ahayne waa masar mar dambe yimi oo ay taasun qiyaas baabkeed kuba yimi ama tafriic baabkeed kuba yimina way nooguba sugan tahay markuu masaladii inoo suureeyeyna imanka waxa halka inoogu sugan bal ruuxii doonayay inuu taas wax ku naqliyo cibaaradii fiicnaydu odhan lahaa waana cibaarada saliimkaa weeye ama waxyaalaha inoo dambeeye barhkood ay isticmaaleen ee iyadu bal markaa waxa weeye ee hadduu xadahani ama akhbarana yidhaha iihaam kalaa jirto wax kalaa loo qaadanayayo waa tadliis nooc tadliisna bal markaa taasi waa inoo dambaysaaye intaa weeye haddii aan khadkii lagu kalsoonayna wixii la odhanayo waana umuuro waadixan laqadan ku laabmaya uma alwijaadatu ay uma yari waxaa xeegaya oo taa hore qismigaa hore kusoo xigo waana qismigii ugu dambeeyey anwaacdii taxamulkee alwijaadatu wijaadadii wa tilka wijaadadu ama alwijaada lafdigan dee tilkadan waa kolley waa wasanka suu qabtay dee walow dee lafti iminka ishaare baciidow laba yimi iyaday u dhowdahay laakiin had iyo goor waxyaalaan hadalku dee marka la yidhaha dabadeedba waa go-aayo wax fogoo kale iskama noqdaayo wax maxsuus oo markaa jooga ma noqonaye uma alwijaadatu wa tilka taasna waa ama lafdigan wijaada masdaru wajadtuhu wajada masdarkeedii weeye muwalladan xaalu yahay mid muwaladaba oo ujeedadu aan ahayn mid masmuuco carab laga maqlay ee muwaladiintii ay laba yimaadeen ama dadkaa dambe ay laba yimaadeen iyagoo kaba farciyey in arrintii markaas dee carabi iyagaba xaggeeda lagaba maqlay ee masaadirta markaas ficilkan ee uu markaa leeyahay kala duwani ay macnihiisa kala duwan dee lagu kala soocaya ama kala muujinaysay liyadhara si uu muuqdo tagaayurulmacnaa macnaha wajada ay leedahay macnaha dee kala dudunaantiisu iyo taasi ay u kala soocato wadaaka haddaba waxa weeye kaasi wijaadadu an tajida inaad heshid bikhabdi man shaksi khadkii caasarta aad la zamantantay waa mid awana isku waktitiin laakiin aanay dee halkaa riwaaya aanay idinkaba dhexayn aada khadkiisii baad kaba heshay ninkuna waabad soo gaadhay marka ama haddaad aragta iyo haddii aad arag waa isla mid waa adigu waktigaagiun ama aad la kulanti ama aad la kulmin laakiin dee riwaaya ma jirto un meeshi aw qabla cuhd aw ama se cuhida la ogaa wujuuduhu weye jiritaankiisa in joogo dee ruux jiray ahaa qablu qabla qabla man casarta ama qabla casri ka wey adiga kaa horeeyeyba aada khadkiisa ka heshid maxaybaad ka helaysaa maa lam yuxadidka bihi waxaanu kugu waramin waxaanad ka maqlin waxaanu ku ijaazayn waxaan munaawala jirin adigu awjuudii taxamulkii hore midna waxaan kaga taxamulin baabad kaba hesho qoraalkaasun baabad aragtay walam yujiz kuuma waramin kumanaanu ijaazayn faqul haddaba taasoo kale haddaad doontay inaad wax ku wariso ama dee naqliso faqul de bikabdihi wajatu wajatu waxaan idhi bikadi fulan khadkiisii baan waxaa kaba helay kada wakada markaa sanadkii baad taxaysaa oo wajadtu bikadi fulan anahu qaal xadathana fulan can fulan can fulan markaasaad xadiidkii sheegi waxtalis iska dhawr oo iska ilaali inaad tidhaaho wajadtu bikadi ila oo inaad jasmiso in lam tasiqbil khadi haddaanad khadkan ku kalsoonayn oo shaki kaaga jiro marka haddii taasi ay jirto shaki meeshii jiro qul waxaad tidhaahaa wajadtu waxaan helay canhu hebel xaggiisa waxaan kaba helay xadathana fulan can fulan oo markaas sanadkii baad kaxaynaysaa oo markaasaad sanadkii ayaad kaxaynaysaaba ama maxaad odhan aw idkur sheeg oo maxaad sheegaysaa wajadtu haka bikabin qiila inahu khadu fulan oo waxaan helay khad laydii la yidhi waa khadkii fulan ama qaala li fulan inahu khadu fulan waabaad iska adigu iska duwaysaaba amase maxaad odhanaysaa aw danantu o wajadtu bikadin danantu anahu khadu fulan xadathana fulan can fulan can fulan amase wajadtu bikadin dakara kaatibuhu anahu fulan ninkii kaatibkiisa inuu fulan ya uu sheegtay markaasaad odhanaysaa xadathana xadide aad sanadkiina kaxaynaysaa oo ujeedadu waa wixii lamida cibaaraadkan ee caddaynayay bal khadkan heritaankaagan iyo ictimaadkiisu iyo ama dee musanadka inuu khadkiisi iyo halkan u ictimaadsatay un waxyaalihii caddaynayay taasun bal leh waxa weeyaan ha odhanin un oo ha jasminin ama wixii ka wallahu subxana wa tacala ala alam مولانا محمد نبي الأنبياء وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمتنا تجعل علمتنا وبالا علينا وكله منقطع والأول قد تسهل فيه بعنقلاء وله هذا دلسا يقبح إن أوهام أن النفس حدثه به وبعض أدى حدثنا أخبرنا وردا وقيل في العمل إن المعظم لم يره وبالوجوب جزما بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواس نصب وإن يكن بغير خده فقل قرار نحوها وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني والجزم يرجى حله للفضن واختلف الصحاب والأتباع في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل لا ما يفهم وقيل كله للابتداء وأكدوا مرتبط الأسماء وليكن في الأصل وفي الهامش مع تقديره الحروف فهو أنفع ويكره الخط الدقيق إلا لضيق الرق أو للرحال فلا وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هدرما بسم الله الرحمن الرحيم waxaan adigu inoo socday wijaadadii aynu soo aragnay tacriifkeedii iyo wixii bal marka la eego qaybaheedii ama labadii ay u kalaba umuurahan ay u kala qaadayeene ah inuu ruuxu khadkan dee uu arkay uu sheekhii lahaana garanayo way dee uu ku kalsoon yahay oo dee uu hubo inuu khadkiisii yahay iyo inaanu khadkii dee ha loo maleeyaba ama ha la yidhaahee laakiin yaqiin aanay ahayn ama kalsooni khadkiisii inuu yahay lagu aanu jirin haddii uu wijaadadaas doonayo inuu ruuxa wax kaga naqliyo wixii uu odhanayo waa inoo sheegay oo markaa khadka lagu kalsoon yahay dee wajadtu bikhadi fulaan qaala xadaanaa fulan can fulan can fulan saasaad ohanaysaa intii dambead sheegaysaa dee khadkiisa markaa kuba sugnayd haddii kalena wuxuuna yidhi iyada lama jasminaye ama wajadtu can fulan ha laba yidhaaho oo markaasna wixii dambe hala sheegay kuba sugnaa khadkaas ama ha yidhaaho wajadtu bikhatin danantu annahu khadu fulaan ba oo khad aan filayo inuu hebel khadkiisii yahay baa waxaan ku arkay ama aan kaba helay inuu yidhi xadaanaa fulaan can fulaan oo sidaa sanadkia laguma kaxeeyo bal iminkana kolley xagga waxwarinta wax lagu wariyo iyo camalfalkii lagu camalfalayay wixii wijaado awn adiga kugu soo gaadhay amaad kuba heshay ayuu abyaadan iminka haddii la yidhaaho inoo socotay casharku inoogaba bilaabmaya ama kaba hadhsan aqsaamtii bad aynu dee kusoo raagnay aqsaamtii taxamulka ahayd kii ugu dambeeyey wijaado ahaa waa inta inoogaba hadhsan intaan markaan dhammaynana ooma kaba baxaynaa dee waxaan gelaynaa mawduuc kale iyo cunwaan kale ay inoo yaaleen bal taas buu inoogu sheegayaa wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wa kulluhu kaa la soo sheegay dhammaantii waa adigu wijaadadii uun dee kollayna isaga aynu soo aragnay in khadkii lagu kalsoon yahay oo inuu khadkiisii aad ku kalsoon tahay ama aad dee hubtaba taa aada ictiqaadin iyo inaan dee kalsooni sidaasi jirin marka taas bay ahayd qaybuhu haddaba wixii adigu wijaado ah dhammaantiiba munqadicun munqadic weeye oo itisaal ma jiro oo si dee wixii aada maqasheed sheekha ka maqashay ama aada ku dul aqriday ama se isagu uu ku ijaaseeyey sanadkaasi uu sanad mutasila u noqonaya ama itisaal iyo xidhiidh u jiray halkan maaha waa kala go-aantihiinoo dhammaantiin waa munqadic ama ku aad ku kalsoonaatid inuu khadkii ruuxan yahay ama yaan laguba kalsoonaaninbe laakiin wal awalu ka hore ka hore u sheegayaana waa haddii lagu kalsoon yahay khadkii hebel inuu yahay ama dee la hubo shaksigaa khadkiisii inuu yahay iyo qoraalkiisii qad shiiba waxaa lagu dheehay waslan ma bacnaa waa nooc wasli ama wasli wax ka mida uun oo waslan xidhiidh iyo itisaal baa lagu dheehay ma waa binoocin min alwaslun waa wax adugu ka mida wasli iyo itisaal buu ku dheehanyaho walow dee inqidaac meeshii jiro laakiin haddana bal wax nooc itisaal ama nooc wasli baa jiro oo ku dheehan kan oo inqidaac ku yar dheehan weeye nooc wasli kol haddii khadkii lagu kalsoon yahay dee inasaqad kaloo meesha wax ka dhacayna ma jiro ee adigunbaa meeshii dee aan samaac iyo riwaayo ijaaziya waxba aantan uga haysan been oo bal taas oo waxa weeye nooc basri baa ka horeo marka khadkii lagu kalsoon yahay ee uu kuba dheehan yahay ama yar dee bal halkaas waxa laga yar odhan karo mala itisaal baa jira ayaa jirta oo dee inaysaqadimaka halkan ma jire laakiin adigunbaa kala go-an tihiin oo aan samaac iyo ijaazo iyo qira'a iyo waxba wax aad u leedahay aanu jirinba ood ninkan kaga naqlinaysa ama sheekhan aad wax kaga warinayseen waqad tasahaluu waa bacdigood weeye muxadisiinta qaarkood weeye way tasaahuleenoo halkan way iska fudaydsadeen ama iska tasaahuleeno dee ixtiyaadku wuxuu keenayay ama dee ay nasaahadu keenaysay kol haddii arrintu ay wijaado tahay ruuxu inuu cibaaraadkii hore isticmaalo wajadtu bikhadi fulan bal hadduu kuba kalsoon yahay khadkii hebel saasaan ku arko markaasna aad wixii harhsanaa ee aad doonaysa inaad ka soo naqliso ee sanadkiisii iyo axaadiistii uu warinayay aad taa kuba sheegtid laakiin haddana muxadisiintii majmuuco ka mida ama jamaaco kaba mida ayaa halkan tasaahul ka dhacay iyo nooc fudaydsi oo fiihi ay fii adaa'ihi weeye noocaa khadka ama ruuxa wijaado uun lagaga warinaya wijaadadaasuun arrintu ay tahay waa wixii la gaadhay ee la helay ee ruuxu uu ku doonaya inuu ku naqliyo wijaado uun ayay tasaahul iyaga xaggood labay ay kaba dhacdoy la yimaadeenoo bican fa ataw waxay la yimaadeen bican bay la yimaadeen wuxuu leeyahay jamaaco ama qolooyin muxadisiintii ka mida ama bacdigood ayaa noocan marka khadkii lagu kalsoon yahay ee la garanayo ruuxii khadka lahaa inuu khadkiisii yahayna meeshii de ay iska hubaal tahay ama siqo iyo kalsooni xaggaasi ay jirto ayay barhkood cibaa markay iyagu laga warinayo weeye markii hore dee iyaga saas wax ku soo gaadheen wijaado saasay heleen iyo suxuftaa qoran ruuxiina ay garanayaan khadkiisii inuu khadkiisii yahayna meesha kalsoonidaasi ay jirto haddaba halkii ay wajadto bikhadi fulaan ka odhan lahaayeen ee markaasna axaadiisii ku qornayd ay kaga warin ay markaa dee ku qornayd isagu warinayay sidaa ay usoo naqlin lahaayeen ayaa halkan tasaahul ka dhacay oo maxay yidhaaheen can fulaanin saasay yidhaheen dee cantuna sidaynu hore usoo maray halkii mucancanka aan kuba soo maray dee horta inqidaac daahir kuma ahe itisaalna daahir kuma ahe laakiin daahirkeedu waa inuu itisaal iyo shuruudna way lahayd inu haddii la helo itisaal laguma xambaarayay marka can fulaan bay yidhaaheen kollay raggaas makhramat ibnu bukayr nin la yidhaaho iyada taas way sheegaan oo aabihii kitaabkiisii buu ahaa iyo qoraalkii aabihii oo kale kolkol camr ibnu shacayb barhkood waa siday sheegtaan oo arrintan axaadiistan uu warinaya waa wijaado ayay iyaguna yidhaahaan aabihii xaggii ahaatay oo kale xakam ibnu miqsam nin la yidhaaho ibnu cabaas wax ka wariya waxay yidhahaan dhowr xadiis buu ka maqlay inta kale waa wijaado oo kale ayay yidhaahaan bal imaamkii xasanulbasri oo kale ayaa isaguna waxyaalo saasaloo riwaayo waasica uu lahaa ayay yidhahaan wijaado saasuu waxyaalo kuba wariyo iyadoo la weydiiyey ayuu yihi waa suxufun wajadnaaha markii la yidhi dee cid gaar ahayd si aad xaggeed kaga warisay oo kale u yihi waa suxuf aan helay oo kale adigu bal muxadisiinta qaarkood ayaa halkan tasahul ama tasaahul layba yimi ixtiyaadkiiyo si ay ahayd nasaahaduna ka tegay oo waxay isticmaaleen iyagoo arrintuba ay tahay waxay maqleen aanay ahayn waxay sheekhay ku dul aqriyeen aanay ahayn ijaazo wax loo siiyey aanay ahaynba ayay yidhaaheen can fulaan arrintuna ay wijaado tahay qaala markaa wuxuu yihi imaamkii ibnu salaax kolley qaaladna istilaaxeeniyo kitaabka safxadii ama abyaadii ugu horreysay inooguma sugnayd ayuu dee ay tahayoo waa kii inoo soo sheegay hadduu dee san oo kale ficil iyo kan lamidaba uu laba yimaado saa qaala iyo unoo dee adugu waa faacilkiisu waa damiirka mufradka ee qarsoonba inuu ibnu salaax ujeedo inuu wax kale ujeedin qaala wuxuu yihi markaa ibnu salaaxoo kitaabkeennan aan hayno muqadimadiisu ay asalba u tahay ama sheekhan ciraaqi uu isaga nadminayayba kitaabkiisaas wixii kuba sugnaa wahaadaa aniga wadaaba ay taalla oo dee idinkana idiin taalla horta qolooyinkiina dee dabcadan anigu aan haysto haysto dee dhammaan malaa inteena badani waan haysanaa laakiin bal marka la eego qolooyinkii kale ee shuraaxda ahaa iyo matniga horta khaasatan aada u dabdisan oon hayo iyo halkan waxaa ku sugnayd un wahaada kollayna waxaa la arkaa dee walow macnuu isla mid yahay oo daa'ina haadu waa iska xarfu tanbiihe ishaaradii ama ismu ishaarihii daada weeyaane laakiin kollay aad baa loogu baahanayaa sababta xagga wasankan daraaddeed baa xarafkaa keliya dee uu dhici karta laangalin inuu ku keeno shadrigii wahaada baa kuwa kale oo dhan ku sugnayd intaan arkay marka qaala wuxuu yihi ibnu salaax wahaada kani oo ujeedadu in wixii wijaadaba ahaa can fulan un la yidhaaho dulsatun tadliis weeye kolley wasanka markaan aqrinayna dee ha un baan kaba dhigayna aan sukumino dulsaha ayaan odhanaynaa laakiin dulsatun dulsana bimacnaa tadliis weeyaan kolley horena lafdiga naftiisa oo sidaasa kitaabkaan ugu soo aragnay oo halkii mucancinka oo wasaxaxuu wasla mucancanin salim min dulsatin raawiihi waliqaacu limwata oo min dulsatin horeynu usoo aragno bimacnaa tadliis weeyaan haddaba wahaadaakani oo iyadoo can la isticmaalo dulsatun waa tadliis horta ma tadliis weeye welibana wuxuu uhi yaqbuxu waa fool xumaanayaayoo tadliis qabiixuu noqonayaa markaa weeye in awhama hadduu moodsiiyo oo dee laga fahmo markaa loo maleeyo marka ana nafsahu ana nafsahu waa nafsa aladii wujida bikhadihi weeye waxaan lanaqlinaye la warinaya maanta kii khadkiisa uu kuba sugnaa ee khadkan lahaa cayntiisa iyo naftiisu xadata inuu warramayo hukan decanta isticmaalee maanta raawiga ah taas ugu warramay bihi ay dil markaa waxaan marwiga ah ee lagu soo naqlinayo wijaadada inuu ugu warramay hadduu moodsiiyo oo laga fahmo loo maleeyo wuxuu leeyahy horta waa tadliis laakiin tadliiskaasi muxuu weliba sii xumaanayaa haddii ninkan khadka lahaa iyo ninkan maanta doonaya wijaado wax kaga warinaya ay mucaasaroodo inaysa soo gaadheen oo dee ay kulmi kari lahaayeen oo ama ay wax kale warin kari lahaayeen uu markaa can fulan ama qaala fulan yidhaaho dee kuwaasna dadkii iyagu kulmay barhkoodna mucaasara ay kuba kaafsameen haddana ruuxu tadliis uu ka nabadgalo kol haddee xaaladu ta itisaal baa lagu xambaari jiray haddaba dee nin uu la mucaasarooday oo waktigiisii ah oo wax ka warin kari laha waxaanu ka warin oo arrintu si uu u helayna ay tahay un khadkiisaas iyo qoraalkiisaa uu arkay uun hadduu can fulaan yidhaaho dee waxaa loo qaadanayaa inuu isagii ka maqlay baa loo qaadanayaa inuu isagii kii kan saaxib alkhad uu isaga u warramaa loo qaadanaya marka halkaasaa weliba tadliiska uu sii xumaanaya tadliis waayo hadduu ninku nin ka horreeye yahay la garanaya inaanu laba kulmin oo la ogyayo ama aanu soo gaadhin dee kolle waxaa la garanaya inqidaaca meesha jira inay meesha inqidaac tahay baa la garan laakiin ninkii uu la mucaasarooday ee ay wax kala warin kari lahaayeen hadduu can fulan wax kaga soo naqliyo dee waxaa loo qaadan ama laba moodi in ninkii aan xaqiiqada ogeynin inuu isagii u warramay baa la moodi marka taas baa tadliis dee uu sii xumaanaya oo tadliiskaasi yaqbuxu in awhama ana nafsahuna nafsahudan eeg waa ruuxii khadka lahaa weeye waa nafsa saaxib alkhad kan khad kale nafsiya cayn ahaantiisu xadata inuu warramayo hu kan waajidka ah weeye ee waxaan helay waraaqahan iyo suxuftan helay bihi waa bilmarwiyi weeye waxaan dee kuba sugan ee wijaadada dee kuba sugnaaye maanta uu warinayo inuu isaga uguba warramay haddii uu ay meeshii ku moodsiin laga fahmayo oo loo qaadanayo marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa bacdun badh deeg ayaanayn culimadii waaweyneyd baanaan odhan culamo sidaasa laynoo magacaabina barhkood dee qolooyinkaa xadiidka dalbaya bacdigood addaa waa gutayo maxnaa ciddii kale ayuu dee ku gaadhsiiyeyba cid kale waxa uu wijaado uun kuba helay ayaa muxuu ku gutay dee intuu gutaas xadatanaa oo faqaala wuxuu yihi xadatanaa fulan ama ahbaranaa fulan wa ahbaranaa fulan urudda laakiin taasi waa wax aada u xun aadna aan dee markaas oo waa la radiyey taa oo wuxuu leeyahay bal can waa ta aan soo aragno dee rag aan dhowr ka magacaabay baaba la yimi iyadoo arrintu ay wijaado ahayd oo taa iska bandaysay culimadu taa waxay ku yartiriyeen nooc tasaahulin iyo halkii dee yar si ixtiyaadka iyo ixtilaaska uu ku sugnaa ama nasaahadu inay ka tegeen ayay taa kuba tiriyeen nooc tadliisna inay tahay bay imaka taasuu inoo soo sheegay laakiin maxaa dhacayba in kuwa kale ama dee shaksi bay magacaabaan oo iyaga halkan jamaaco ay magacyadooda sheegeen maan arage laakiin isxaaq ibnurashiid la yidhaah bay magacaabeene inay iyadoo arrintuba ay wijaado tahay xadahanaa yidhi ama akhbarana oo waxay soo naqliyeen ninka isxaaq ibnurashiid la yidhaaho inuu magaalo raya la odhan jiray oo culimo badan iyo xaggooda kaba timi oo sida dee nimanka raasiyada oo dhan sida abu zurca iyo abu xaatim iyo qolooyinkii kale ama ka dambeeyey ama la waqti ahaa iye loo nisbeeyey oo magaalo culimo waaweyn ay kaba yimaadeen ahayd buu yimi rayi baa la odhanayey kollayna waxay ku taalay ray waa dhulkan eraanun magaaladan caasimadeeda nawaaxideed iyo meelo aan ka dheerayn unbaabay ahayd haddaanay dee iyadu gaadhinba halkay kollay rayi ay ahayd halkaasuu yimi o deetu yihi xadathana zuhriyu waa la weydiiyey waxaa yihi zuhri miyaad la kulantay tu yihi lamaan kulmine baytulmaqdis baa kutub uu leeyahay ama waxyaalo qoraalo uu leeyahay ayaan ka helay buui aan ku arkay tiibuu deetay xadathana u isticmaalay oo kale bal taasba weeye laakiin qaadiciyaad waa inoogu sugantayno sharaxa sadarka ugu hooseeya waana kitaabkiisan al-ilmaac la yidhaah ee umuuraha riwaayada fii usuuli asamaac ayuu cibaaradiisana ay kuba sugan tahay laa aclamu man yuqtadaa bi yaqtadii kollay maaha de meesha hooyar yamahee waa adigu dee waxa weya alif weeye ma laa aclamu man yuqtadaa bihi weeye ma garanayo ruux lagu daydo oo dee culimadii ka mid ah lagu dayanayay qudwada ehelka u ahayd oo ajaaza naqla fiihi bixadathana wa akhbarana baneeyey in xadahanaa iyo akhbaranaa fiihi waa fi lwijaada ama fima wujida fi lwijaada waxaan lagu helay uun wijaado halkan baneeye xadahanaa iyo akhbaranaa dee ninkana dee qoladaa ka mid ma ahayn oo axad saasa maba garanay buri weliba muxuu raaciyey walaa man yacudu halkaasna saxda oo walaa man yacuduhu macadda almusnadi way mustanad maaha waa musnad sida kitaabkiisa iyo kuwii kale kasoo naqliyaba ku wada sugan oo waxaa wijaado lagu helay nin ka dhigaya axaadiistii musnadka ahayd dee halkeed baabkeed ka dhigaya ama tiradeed iyadii taa ku tirinaya namaan arag oo ujeedadu dee noocan qadaac baa jira wijaadadu marka cid iyadu dadka qudwada u helkaayo ama lagu dayanayayoo xadiidkaa wijaadada arrintiisu ay tahay musnad kaba dhigaya ama mucadal musnad tirinayana maan arag buri bal shaakiraynu soo aragnay dee tacliiqiisii ama sharxiisii uu ku lahaa baacis markaa mukhtasarka ibnu isaga mana kitaabkiisa barhkood ay ku idlaaqeenba magace mukhtasarkii ibnu kasiir ayaa waxaabu ahaa dee anigu tani waxaabay tahay waa been cad un weeye ruuxaasi maqbuula riwaaya uma noqonayo waxyaalaha tan ah waa mujaasafay barhkood kuwa kalena meelahan kaba cabireen jaasafa bacduhume dee say nooba taaleba halka hoose sharaxa ku sugane taas bay kaba cabireen ee adugu bal waxa weeye maaha wax toosan taasi